habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa habeen khamiis ah oo ay jimec soo galayso bisha mayna waa afar iyo labaatan sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa daadihinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mida dagaallo mar kale ka dhacay deegaanka tukaraq iyada oo dhinacyadii ku dagaalamayna ay guula kala sheegteen weerarkii gardarada ahaa oo qaawana oo saaka soo qaadeen ciidamada maamulka soomaaliya ee puntland si muglaba isaga caabiyeen maamulka somalilan baa saaka shantii iyo bar subaxnimo soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka puntland ee deegaanka tukaraq
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan aragtida qaar ka mid ah shacabka iyo aqoon-yahanada muqdisho ay ka qabaan buuxinta boosaska ka bannaanaa golaha wasiirada ee soomaaliya waxaan aad u soo dhowaynayaa xalmaandaaba la magacaabay loo raiisul wasaaruhuna aan isleeyahay wuxuu ku aadiyey si baabusheerinka sida dowladda loo qaybiyo federaalka ah ay ahayd ayuu ku hagaajiyey usbuuc gudahood in lagu soo magacaabo iyo ka yar bay ahayd waayo wasaaradda gaashaandhigu waa meelaha ugu muhiimsan dalka xubintii ciyaaraha doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii wargaysyada ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
militariga maraykanka ayaa sheegay in ay gantaal ku dhifteen goob ay ku shirayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka taalibaan gobolka helmand ee koonfurta dalka afghanistan bayaan ka soo baxay militariga maraykanka ayaa lagu sheegay in weerarka oo ka dhacay degmada muuse qala ay fuliyeen ciidanka gaarka ah ee maraykanka ee fadhigoodu yahay koonfur galbeed faahfaahin kale oo dheeraad ah oo ku saabsan weerarkani ma uusan bixin militariga maraykanka jenaraal benyamin watson oo ka tirsan oo ah hogaamiyaha ciidanka marineska maraykanka ee jooga koonfur galbeed afghanistan ayaa sheegay in weerarada noocani oo kale ah ay ku wiiqayaan taalibaan sidoo kalena ay ku taageerayaan dowladda afghanistan maraykanka ayaa ciidamo ka tirsan militariga u diray gobolka helmand sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii si ay u tababaraan una taageeraan ciidanka qalabka sida ee afghanistan
mas-uuliyiinta dalka kuuriyada waqooyi ayaa sheegay inay dib uga fiirsanayaan kulan madaxeed la qorsheynayay inay ku kulmaan madaxweyne donald trump iyo madaxweynaha dalkaasi kim jong un kaasi oo uu sheegay inay ugu cudurdaarayaan in maraykanka uu wado hadalla ay ugu yeedheen ficillo xun pyongyang ayaa ka falcelinaysa hadal uu yidhi madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence oo isniintii u sheegay telefishinka fox news in kim jong un uu samaynayo qalad weyn haddii uu isku dayo inuu ku ciyaaro maraykanka ka hor wada hadallada loo ballansanyay inay labada madaxweyne ku kulmaan bens ayaa sidoo kalena ku hanjabay kuuriyada waqooyi inay ku dambayn doonto sida libiya oo kale haddii ay heshiiska qaadan waayaan wasiirka wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi john sonhu ayaa isaguna hadallada bens wuxuu ku sheegay kuwo aan laga fiirsan oo xushmad darro ah madaxweyne trump iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa la qorsheeyey inay laba iyo tobanka bisha soo socota ee juun ay ku kulmaan dalka singabor
kuuriyada waqooyi ayaa maanta xirtay xarunta tijaabada nuclearka ee banjie si ay u muujiso sida ay uga go-an tahay in ay burburiso hubkeeda nucleerka arrintan ayaa timid saacado yar ka hor inta uusan madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqin inuu ka baxay wadahadaladii la qorsheeyey in laba iyo tobanka bisha soo socota isaga iyo kim jong un ay ku dhex maraan dalka singabor dowladda kuuriyada koofureed ayaa soo dhaweysay tallaabada ay buntland ku burburisay xarunta tijaabada nucleerka afyeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda kuuriyada koofureed noh q duk ayaa sheegay in dalkiisa uu rajaynayo in kuuriyada waqooyi ay dhammaystiri doonto burburinta hubka nucleerka horaantii sanadkan ayaa madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu sheegay in dalkiisa uusan u baahnaan doonin tijaabin kale oo nucleer ah sababtoo ah buu yidhi waxaanu gaarnay halkii ugu dambeeyey ee horumarinta nucleerka
fiidnimo wanaagsan ramadaan kariim baan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkani waa v o a wararka ku saabsan dagaaladii dhex maray somalilan iyo puntland ayaa inoo soo socday balse aynu ku horumarna ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo xalayto buuxiyey boosas wasiiro ah oo ka bannaanaa golihiisa wasiirada ilaa iyo saddex iyo toban xubnood ayaa la magacaabay kuwaasi oo isugu jira wasiiro wasiiru dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno labayo toban ka mid a xubnahaasi la magacaabay waa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka halka halka qof ee aan ahayn xildhibaanka ee la magacaabay uu yahay daahir maxamuud geelle oo loo magacaabay wasiirka warfaafinta oo horey mar uu u ahaan jiray saynab abuukar ayaa aragtida dadweynaha qaar ka mida shacabka iyo waxgaradka magaalada muqdisho waxa ay nooga soo samaysay warbixintan ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xalay buuxiyey xilalkii wasiirada ee ka banaanaa golihiisa wasiirada waxaana uu magacaabay lix wasiir shan wasiir ku-xigeen iyo laba wasiiru dowle kuwaasoo intooda badan ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka wasiirada wasaaradahooda la magacaabay ayaa kala ah gaashaandhigga warfaafinta diinta iyo oqaafta gargaarka iyo maareynta masiibooyinka biyaha iyo tamarta iyo howlaha guud iyo guriyeynta iyadoo xubnahan ay isugu jiraan kuwo horay xilal usoo qabtay shaqhsiyaadka cusub siyaasadda halka qaar horay xilal u hayayna loo kala bedelay qeybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlaya aragtidooda ku aadan wasiirada cusub ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha magacaygu waa mudane ka tirsanaa baarlamaankii sideedeed xasan kaynaan xalane haddaan u leexdo wasiiradan xalal la dhammaystiray oo muddo booskoodu bannaanaa horta dibidhac ayay dowladda u keenaysay xukuumadda laakiin waxaan aad u soo dhowaynayaa xal maadaaba la magacaabay loo ra-iisul wasaaruhuna isleeyahay wuxuu ku aadiyey si baabusheerinka sida dowladda loo qeybiyo federaalka ah ay ahayd ayuu ku hagaajiyey golaha wasiirada xalal la magacaabay hadday yihiin golaha wasiirdowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada waxaan ka filayaa rag badanoo soo wada shaqaynaa ku jira waxaan isleeyahay raggaasina shaqadooda iyo howlkarkooda inay ka bixi karaan rag aan wada naqaan weeye aadaan usoo dhaweynaya anigoo ah brofesor maxamed axmed maxamuud jooga muqdisho haddaan aragtidayda golaha wasiirada xalay lasoo magacaabay ka dhiibto horta waxaa jira ee wasiiro muhiima oo muddo maqnaa sida wasiirka gaashaandhigga waa usbuuc gudahood in lagu soo magacaabo iyo ka yar bay ahayd waayo wasaaradda gaashaandhiggu waa meelaha ugu muhiimsan dalka waxaa kaloo jira wasiirka gargaarka biniaadanimo ama masiibooyinka waad aragtaa dalka dhibaatada haysata iyo masiibooyinka rabbaaniga xagga fatahaadaha webiyada xagga duufaanada may jirin taasina aad baa loogu baahnaa hal meelay horta dibudhac ka yimid for example haddaan soo qaadanno wasaaradda gaashaandhigga saddex wasiir baa muddo dhow la kala bedelay taasina waxay effective ku keenaysaa saamayn ku keenaysaa dibudhac ku keenaysaa horsocodkii xagga arrimaha ma garanaysaa amniga ama maxay ahaday wadankuna waa wadan ma garanaysaa fawdo hadda kasoo baxaya oo u baahan in ma garanaysaa la dardargeliyo bedeladaasi waxa weeye waa waxa dibudhaca ku samaynaya waa waxa hor aan maxay ahaday shaqooyinka curyaaminaya isbedelka bedel marnaba ma fiicna magacaygu waa xasna maxamuud raaga jooga muqdisho ka tirsan ururada haweenka qaranka wasiirada la magacaabay lixda wasiira oo intii dhineed la dhammaystiray taas macnaha hambalyadooda iyo wanaagooda waxaa la ogaa doonaa iyo markay wax qabtaan laakiin waxaa jira annaka haweenka haddaanaha dhaliilla gooniya oon ka qabno fikraddaas dowladdu markii ugu horraysay xukuumaddu waxaa loo magacaabay lix wasiir lixda haweenka waa laga qaaday mid xilkiia laga qaaday waxaan sugaynay in gabar kale lagu soo bedelo laguma bedelin waxaa lagu bedelaa rag hadda gabaraa iscasisho waxaa la rabay in gabar kale lagu soo bedelo laguma bedelin ragaa lagu bedelay taas waxay dhaawac weyn ku keenaysaa koontadii dumarka koontadii dumarka boqolkii soddon ay ahayd haddaan haweenka soomaaliyeed nahay ee ra-iisul wasaaraha waxaan ka rabnaa koontadii dumarka waxaan leenahay booskii gabar ka baxda waa in gabar la keeno say koontadayni sida aan ugu xisaabtamayn ay noogu suurta gasho magacaygu waa axmed maxamuud xasan axmed baasto wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka galmudug wasiiro badan baa la soo dhisay qori isku dhiib bay ahayd oo maamul kastaaba maamulka kale ayuu wax usii gudbinayay wasiiradan maanta waxaa looga fadhiyaa dowlad aan ahayn kumeelgaar dowlad aan ahayn xilli burbursanoo ay u baahan tahay riixis iyo kabis midna aan ahayne federaal ah aqoonsi buuxa haysata weeyaan waxayse u baahan tahay xubnaha la magacaabayo inay waajibka loo idmaday iyo bulshadu meeshay taagan tahay iyo dalku marxaladda uu ku jiro siday uga saari lahaayeen kuwa ku shaqaynaya inay noqdaan baan rajaynayaa inay fuliyaan oo ku shaqeeyaan aysan noqon cv-ga wasiir baa noqdo sanadkaasaa la magacaabo aysan noqone shacbigu wuxuu sugayaa waxqabad wasiiro sida wasiirada caalamku u shaqaynayaan oo kaleeto bulshada ay matalayaanna horumar ay u samaynayso dalku habacsanaanta jirta inay ka bixiyaan marka laga reebo hal wasiir shanta wasiir ee kale hore ayuu boosaskooda u bannaanaa waxaana xilkii waayey oo keliya saadiq cabdulaahi cabdi oo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo guriyeynta oo lagu bedelay cabdifataax maxamed ibraahim geese sidoo kale xubnihii xalay la magacaabay ayaan ku jirin qof dumar ah halka booskii bannaanaa ee ay iska casishay wasiir maryan qaasim loo magacaabay qof rag ah sidoo kale arinta kale ee aadka loo hadalhaya ayaa waxa ay tahay in wasaaradda gaashaandhigga ay muddo sanad iyo dhowr bilood ah yeelatay saddex wasiir marka lagu daro wasiirkan cusub inta badan musharaxiintii isku soo sharaxday xilka guddoomiyaha baarlamaanka ee xilkii wasiirada iska casilay ayaan kasoo dhex muuqan liiska golahan cusub marka laga reebo cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo horay wasiiro dowlaha wasaaradda ganacsiga isaga casilay iminkana loo magacaabay wasiirka tamarta iyo biyaha saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
fiid wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a dagaal culus ayaa maanta mar kale deegaanka tukaraq ee gobolka sool ku dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa puntland dagaalka oo saacado badan qaatay ayaa labada dhinacba ay xaqiijinayaan in khasaare uu dhaliyey inkastoo aysan tirada saxda ah faahfaahin ka bixin somalilan ayaa ku eedeysay puntland in dagaalkaasi ay iyada soo qaaday guulna ay ka gaartay wariyaha v o e da sagal mustafe xasan ayaa warbixintan hargeysa kasoo dirtay dagaal saacado badan qaata ayaa deegaanka tukarab ku dhex maray ciidamada somalilan iyo kuwa puntland dagaalkani ayaan ilaa hadda la ogeyn khasaaraha rasmiga ee ka dhashay iyadoo labada dhinacba ay sheeganayaan inay guula kasoo hooyeen dagaalkani ayaa bilaabmay abbaara shantiiyo barhkii subaxnimo ee saaka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga somalilan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo taliyaha guud ee ciidamada militariga sarreeya gaasnux ismaaciil taani ayaa shir jaraa-id oo ay si wada jira ugu qabteen magaalada hargeysa waxa ay ka warbixiyeen dagaalkii saaka dhex maray ciidamada puntland iyo somalilan waa kan wasiirka gaashaandhigga ee somalilan ciise axmed oo ka warbixinaya dagaalkani weerarkii gardarada ahaa oo qaawna oo saaka soo qaadeen ciidamada soomaaliya ama maamulka soomaaliya ee puntland saaka markay waqtigu ahayd shantii iyo barkii bay laba aag dagaalkas weerar ka soo qaadeen labada aag aag wuxuu ahaa dhinaca bariga oo laamiga xiga dhinacna wuxuu ahaa dhinaca hawdka labada aagba dee ciidanku diyaar buu ahaa ciidan goobtiisii difaaca ku jira buu ahaa si mugle bay isaga caabiyeen dagaalkii bilaabmay shantii iyo barkii wuxuu soo gabagaboobay abaar iyo tobankii iyo barkii labada aagba si baaxadle baa loogu jebiyey waxaa la gaadhay baysaskoodii ay fadhiyeen taliska u ayaga godqaboobe waa la dhaafay markii halka la marayay ee xabaddii joogsatayna ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdeen goobahoodii ay hore ay fadhiyeen difaaca tukaraq aduu toddoba kilomitr difaaca ka horeeya degmada tukaraq wadartu halkaasay istaagtay ciidanku sidii looga bartay maalintii horeba guul dagaal waa dhacaa laakiin guushii maantana dhinaceen ay ahaatay dhanka kale wasiirku waxa uu sheegay khasaaraha ka dhashay dagaalkani khasaare waa jiraa khasaaruhu dagaal hadduu dhaco meel khasaarko labada dhinacba khasaare waa jiraa xogtii rasmiga ahayd weli maanu soo ururin laakiin waxaanu hadda haynaa oo hordhaca in gaadiid iyo maxaabiisba laga hayo labadaasba waa confirm waxaa kaloo iyana jira ciidamadii ciidamadooda khaaska sidoo tababareen oo ciidamada badda mariinka oo loo yaqaano sarison iyana ciid dagaalka ku jireen iyaga ruuxooda laga hayo maxaabiis iyo gaadiid de wixii xogta markay soo ururto isu soo wada dib dhacdo oo aan soo wada ururno xogta baanu insha allahu wixii markhaanti iyo evidence ama daacadayna aad arki doontaan sidii markii horeba u dhacday waa ogeydeen maalintii horena saasay u dhacday difaac weerar baa lagu soo qaaday weerarkii sidii laga filayey si ka daranba way isaga caabiyeen natiijadoodin horeaanu idinla qaybsanay tan maantana xogteeda insha allah dhakhtaanu idinla wadaagay dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan cabdiraxmaan guri barwaaqo oo isna shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa yidhi sidii caadada u ahayd ciidamada qaranka soomaaliya waxay isku dayeen inay ka faa'iidaystaan tabaalooyinkii dhacay ay duufaanadu sameeyeen sida ay doorkii horena isyidhaahdeen way dabaal degayaane gaada ayay maantana isyidhaahdeen dad baa tabaalaysan xaggaasay isugu yaaceen weerara oo maxaa ahayd badi fura hase yeeshee waxaanu u sheegaynaa mar kasta iyo goor kasta ciidanka qaranka somalilan in uu heegan yahay haddii rabadaan lagu jiro haddii iid lagu jiro haddii dhibaato kala dhacdona ay mar walba mudnaanta sare siinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen dadkooda iyo dalkooda iyo qarankooda dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan cabdiraxmaan guri barwaaqo waxa uu sheegay inaanay ka xukuumad ahaan ka go-nayn daadinta dhiig islaam bisha barakaysan ee rabadaan maadaamoo lagu jiro buu yidhi sidii uu madaxweynuhu hore u sheegay mudane muuse biixi cabdi annaga haddaanu somalilan nahay nagama go-na mana doonayno in aanu bisha rabadaan ee ay ummadda islaamku ay doonayso inay cibaadaysato inaanu dhiig daadinno hase yeeshee qoladaasi way ka suurtoobday way nagu soo duuleen waanaanu iska celinnay nabadgelyo kuwada noolaasho deris wanaag ayaanu intaba annagoo aanu diyaaru nahay hase yeeshee marnaba dadka iyo dalka somalilan ma u adkaysan doonaan umana dulqaadan doonaan gardarrada joogtada ah ee ay mar kasta ku soo faragelinayso dowladda soomaaliya xuduudaha somalilan taliyaha guud ee ciidamada milatariga somalilan oo shirka jaraa-id goobjoog ka ahaa ayaan ka hadal shirkan jaraa-id sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa dhinaca kalena mas-uuliyiinta puntland ayaa iyaguna dagaalka ku eedeeyey somalilan in ay ku soo qaaday weerarka wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garowe nooga soo diray dagaalkan uu qarxay abaare shantii iyo barkii suuxnimo ee saakaya ayaa ka qarxay aagga ay labada ciidan isku horfadhiyaan ee tukaraq waxaana maamulka puntland ay sheegeen in weerarka dhankooda lagu soo qaaday afhayeenka puntland cabdulaahi maxamed jaamac quraan jacal oo la hadlay saxaafadda balse aan faahfaahin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkii saakay ayaa haddana sheegay in dhanka puntland ay guulo ka gaareen
maamulka somalilan baa saaka shantii iyo barsi waxnaba soo weeraray deegaanka ay ku sugan yihiin ciidanka puntland ee deegaanka tukaraq waxay ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan bay ka soo weerareen saddexda aagba ciidanka puntland ayaa hadda ku sugan gacantana uga dhigay meelihii ay duulaan ka soo qaadeen taasoo ay marag u tahay garasho xumada iyo aakhirwaaga ay ku socdaan maamulkaas sidoo kale waxaa halkaa ka soo gaaray dhibaato ballaaran oo iskugu jirta gaadiid laga gubay iyo kuwo gacanta looga haya intaba
labadan dhinacba waxaa jira dhaawac iyo dhimasho uu sababay dagaalkii saakay inkastoo uusan gaarsiisnayn khasaaraha dhimashada marka loo eego dagaalkii shan iyo tobankii bishan labada dhinac ku dhex maray halka uu maanta dagaalku ka qarxay afhayeenka puntland quraan jacal ayaa sheegay in maamulka somalilan ee hadda ka taliya magaalada laascaanood ay caburin ku hayaan shacabka reer laascaanood sida uu sheegay xilli uu la hadlayay saxaafadda waxaa kale oo saaka aroortii lagu sameeyey ama loo geystay shacabka degmada laascaano waxaa laga soo kaxeeyey ciidamo booliis ah degmada burco iyo hargeysa halkaasoo loo keenay magaalada laascaano shacabkeeda in lagu gumaado isla markaana lagu caburiyo waxay u sheegaysaa puntland soomaaliya iyo beesha caalamkaba in shacabkaas soomaaliyeed ee meeshaas lagu keenay ciidamada waxa ka dhaca meeshaas iyo shacabka dhibaatada loo geysto ay mas-uul ka tahay somalilan dagaalkaas hadeertan hakad yar ayuu galay puntland waxay u sheegaysaa shacabkeeda ummadda soomaaliyeed iyo cid kastoo nabadda soomaaliya doonaysaba inaysan duulaana ahayn isla markaana dalkeeda dadka ay difaacayso dagaalka labada dhinac uu istaagay markii uu socday qadar saacado ah ayaa haddana dib u qarxay duhurnimadii maanta waxaana adag in la helo khasaaraha labada dhinac ee kasoo kala gaaray dagaalka waxaana labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayaa in weerarka dhankiisa lagu soo qaaday nuux muuse birjeeb v o a garowe
mahadsaned nuux dhinaca kale waxaa si isdabajoog ah usoo gaaraya v o e da baaqyada nabadeed ee ay dirayaan aqoon-yahanka odayaasha iyo waxgaradka soomaaliyeed oo ka xun dagaalka dhex maraya puntland iyo somalilan xili lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan saameynta duufaanta roobabka iyo daadadkuna ay dadku ay la daala dhacayaan aqoon-yahanka ayaa qaba in dagaaladan ay dhinacyadu guulaha ka sheeganayaan aanay soo kordhinaynin wax aanan ahayn dhimasho iyo baraka aqoon-yahankaasi waxaa ka mid ah rofeor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhigay jaamacadda minnesota ee dalkan mareykanka jaamac buulle jaamac ayuu khadka telefoonka ugu waramay waxaa laysku haystaa horta dadku isma haystaan ta ugu horreysa waa taasi dadka caadigaa ee nawaaxyada ku nool lagu sheego somalilan iyo puntland isma haystaan iyago waxa is haystaa waxa weeyaan siyaasiyiin siyaasiyiintuna waxay isku haystaan damac weeyaan damacna iyadoo bil ramadaan la joogo in dadkii lagu dembi lagu lagu geliyo iyagoon waxay galabsadeen aan jirin waxa weeyaan iyo la yaab waaye waxaanad moodaysaa soomaalida siyaasiyiinteeda inteeda badan meeshay doonayaanba ha joogaane inay ka door bidaan had iyo jeer dantooda shaksigaa danta dadweynaha iyo ummadda balanbalasa marka meelayowgan laysku hayo ee laleeyahay cadowgii baanu dilnay iyo wax la mid ah dadka degani waa dad iswada dhalay soomaalinimadas sare markaad haddaa ka timaadid waa dad wada baaba-ay oo iskuulladoodii baaba-een dhaqaalahoogii baaba-ay marka in askarinta lasoo duldhigo layidhaaho dadkii baanu qarxinanaa waa wixii ka taagnaa galkacay oo kale weeyaan dadka kolba lagu qarxinayay waaya markaa waa jariimad waaye runtii weyn waxaa la isweydiin karaa maxay tahay danta shaksiga ama siyaasiyiintu ay ka heli karaan in bil ramadaan ka sokow dad aan waxba galabsan lagu dul dagaalamo shacab la barakiciyo ciidamo la iska hor keeno oo labada dhinacba waxaa dhimanayaa ay soomaali yihiin dantay siyaasiyiintu ka heli karaan maxay tahay waxa weeye qolada madaxda amaaha dadka reer puntland iyo dadka madaxda hargeysa maaha dadka waqooyi degan maaha labadaas siyaasiyiin baynu ka hadlanaa ninka jooga garawana waxa weeyaan doorashaa kusoo socota uu usii xamaan samaysanaya ama kharash ha u urursado musuqmaasuq lagu gelayo ama wax kale ha lagu gelayo waxa weeyaan si meesha ugu soo noqdo waxuu samaynaya wax allaaliyo wixii ilaahay xaaraantinimeeyo o dhan buu samaynaya qolooyinka hargeysa joogtana waxa weeyaan qolooyin baarqabo imika soo kacayo halaadee waa in lana ictiraafaa ictiraafku markaa hadday ku imanayo in dad masaakiina la xaaqo uma aaba yeelayaan labada dan ee shaksiga waa labadaa weeyaan marka laga tago in la isku hayo tukaraq oo hadda jiida hore ee labada ciidan ay isku hor fadhiyaana muddo ayuu taagnaa murankan iyo khilaafka labada deegaan u dhexeeyo somalilan iyo puntland oo la isku hayo deegaankan sool wuxuu ka tirsan yahay puntland iyo kama tirsane wuxuu ka tirsan yahay somalilan miyaan la heli karin xal aan ciidan iyo in la isxabadeeyo ahayn kaasi walaal waa wax aada iyo itaal u fudud hadduu iimaan jiro weeye haddii qolada hargeysa madaxda ka ina iimaan hay leeyihiin kuwa puntland degan ee garawa joogaana iimaan hay leeyihiin waxa weeyaan xal waxa weeyaan dallaanku garan karayo in ciidamada la kala qaado meesha ay noqoto meel ciidan una joogin kuwa puntlandna hayna joogin kuwa somaliland la sheeganayaana hayna joogin oo dabeedna dadkaasi laysku soo celiyo waxa dagaalka weyn waxa weeyaan walaal in dadkaasi biyahay cabbaan oo nadiifahay helaan inay cunto wanaagsan helaan oy u shaqaystaan inay carruurtu iskuulla u helaan inay dhakhaatiir helaan in shaqooyin la helo maanta dagaalka ugu weyne adduunka lagu jiraa intaas weeye maaha kii rasaasta maaha markaa dad abti iyo adeer iyo habrowadaag iyo ilmo edi iyo ilmo habreed isku ah in rasaas lagu kala dhex dhigo horta waa yaab tilmaan baan ku siin walaal doqonnimada meesha taalla waa horaan tegay oo iminka dhowr muddo toban sannadood iyo jarjar laga joogaan tegay gobolada garowa xereedaheeda cilmi baaris baanu ka samaynayna waxaanu eeganay jeelalka iyo maxkamadaha bal sida u shaqeeyaan baanu eeganay waa markii cabdilaahi yuusuf ka tegay uun meesha waayo markaasaa maalin anigoo jeelka garowa jooga oo nin ila socdo iskuolka sheekh ee secondary schoolka ka soo baxo qolooyinkii naga horreeyey aniga ahaa ayaa markanu dadkii baan arkay jeelka ku jirayo wixii baan arkay markanu meeshii jeelkii ka baxano ayay qoladii askar maxaabiistii waa qayladeen waar hebeelow hebeelow hebeelow ninkii la socday askariga ahaa ee ciidanka isagu ishee la hadlayaan waxay dhahan war kuwan habeenkii bay na garaacaan markaad naga tagtida naga celi meeshaan ku yidhi waar bal ku soo noqo waan ku noqono markaasan ku yidhi maxaa laynii garaaca kuwan baana garaaco war wax maxay yihiin baan kuwani waa cadowgii laga soo qabtay somalilan buu yidhi markaasaan ku yidhi war adigu soo sheekh kamaad soo bixin dee marka aniguna cadow baan hede anigana igu darjeelko habeenkii halay karbaashee waa idindaro waxan markaa garaab xumida meesha taallaa labada qayboodba waa taas weeyaan walaal in dadkaa dadkaa laleeyahay jee wada jeeska degan ayaa isku cadow ah ayay balaayadu tahay walaal taa dhaqan xumada markii laga tago haddii ay labada dhinacba ka jirto ama dhinaca ka jirto waxaa isweydiin leh waxaa meesha yaallo arrin baa la isku hayaa siduu doonaba ha u foolxumaado ha u guracnaado laakiin soomaalida waxay tidhahdaa profesor samater gari laba nin kama wada qosliso maxaa lagu xallin karaa waad is leedahay ugu dambayntii arrinta sool ayadoo aan ahayn wanaag ha la sameeyo dadka biyo iyo horumar ha loo sameeyo siyaasiyan sidee loo xallin karaa baad is leedahay waxa weeyaan labada ciidanba in meesha laga qaado horta oo la dhaho ininkuna ka baxa ininkuna ka baxa horta dadku bal ha ku soo noqdaan meeshoodii nabad ha noqdaan haddii dadkan siyaasiyiintii ay sheeganayaan inay madax rasmiya yihiin madax rasmiya waxaa lagu noqdaa waxa weeyaan dadkoo ku ogol waayo ood adigu u hoggaansantid dadku waxay ku heshiiyeen markaa in dadka meesha degan la shiriyo iyaka dantooda laga wada hadlo labada ciidanna laga qaado haddii taa la yeelo waxay noqonaysaa cid cid somalilandna kuma soo duulaso puntland puntlandna kuma soo duulaso somaliland dadkii meesha deganaa ee balanbalay hadda meeshan nabad ha ku soo noqoto naruura ha timaado markaa taa la helo ha laga doodo oo ha la yidhaaho dadkani yay ogol yihiin inay raacaan haddii soomaali weyn la baabiinayo iyo haddii soomaali weyn la dhisayo haddii puntland la dhisayo iyo haddii somaliland la dhisayo dadkani yay ogol yihiin inay raacaan khasab hore ayaa dowladdii militariga ahayd iyo qaar falaxuno ka dambeeyaba khasab cidna waa lagu kari waaye marka waxa weeyaan siyaasiyan waxa weeye danta dadka waa in laga shaqeeyo weeyaan maxaa dadkan dantooda ah meesha jooga si aayahooga dambe marka dambe iyo ku ay uga tashadaan walaal rofesor cabdi ismaaciil samater oo wax ka dhigay jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey waryaheena jaamac buulle jaamac haatanna dhegeystayaal aan ku nasanno qasiido nebi ammaan ah
sujuudiyo salaada badi sunkiyo sakadaada dhoo subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sunkiyo sakadaada dhoo adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeer baa la sugay subanu nabiga ku sale adduunyada samaaha badi samaaha badi su'aasha khayaama iyo siraadeer baa la sugay subanu nabiga ku sale sayidi ya rasuulallah sayidi sayidkii ambiyaashu alfa alfa salaamullah calayk sayidi ya rasuulallah sayidi سيدك أنبياء شوب ألفا فسلام الله عليك سفر باح satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo dunida safar baan ku nahay satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo sifee jana nooga yeel jana nooga yeel safkii aad xaraysa iyo saxaabadii soo banayd alloo sugta nooga yeel
jannanooga yeel
naftii aad xararaysay iyo asxaabaad isu banayd allow sabtan
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington idaacadeedii fiidnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa qodobada inoo soo socdana waxaa ka mida doodii gaabnayd barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu ka baxay wadahadaladii la qorsheeyey in bisha soo socota ay isaga iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay ku dhex maraan dalka singabore warqad furan oo uu u diray dhigiisa kuuriyada waqooyi ayuu ku sheegay inuu aada u dhowrayey inuu ka qayb galo kulanka balse uu hadda u joojinayo caraba xad weyn oo kasoo baxday kuuriyada waqooyi wuxuu sheegay inuu dareemay in hadda aysan ku habbooneyn inuu ka qayb galo kulanka la qorsheeyey go-aankan ayaa kusoo beegmay saacado yar kadib markii ay kuuriyada waqooyi sheegtay in ay xidhayso xarunta lagu tijaabiyo hubka nuclearka
geesta kalena xarunta kuuriyada waqooyi ay maanta xidhay ayaa lagu sheegay inay tahay tallaabo muujinaysa in kuuriyada waqooyi ay burburisay hubkeeda nukliyerka arrintan ayaana timi saacada uun ka hor markii madaxweyne donald trump uu ku dhawaaqay inuu ka baxay wadahadaladii la qorsheeyey labaiyo tobankii bisha ee soconayey la filayey in ay iskaga horyimaadaan amaba ay ku kulmaan madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un dowladda kuuriyada koonfureed ayaa soo dhoweysay tallaabadaasi ay ku burburisay kuuriyada waqooyi xarunteedii nukliyeerka
militariga maraykanka ayaa sheegay in ay gantaal ku dhifteen goob ay ku shiriyeen saraakiil sare oo ka tirsan ururka taalibaan gobolka helmand ee koonfurta dalkaasi afghanistan bayaan ka soo baxay militariga maraykanka ayaa lagu sheegay in weerarka oo ka dhacay degmada muusaqaalla ay fuliyeen ciidamada gaarka ah ee maraykanka ee fadhigoodu yahay koonfur galbeed faahfaahin kale oo dheeraad ah oo ku saabsan weerarkani ma uusan bixin militariga maraykanka jenaraal benyamin watson oo ka tirsan ciidanka mariinaska maraykanka ee jooga koonfur galbeed afghanistan ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah ay ku wiiqayaan taalibaan sidoo kalena ay ku taageerayaan dowladda afghanistan maraykanka ayaa ciidamo ka tirsan militariga u diray gobolka helmand sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii si ay u tababaraan una taageeraan ciidanka qalabka sida ee afghanistan
ramadaan kariim dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddeenii fiidnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye waxaa dalka turkiga xalayta ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee soomaaliyeed faadimo axmed dhimbeel faadimo axmed dhimbeel ayaa in muddo ah fanka soomaalida ku soo jirtay iyada oo horena u qaaday heeso badan maalmihii ugu dambeeyeyna waxa ay ku sugnayd dalkaasi turkiga oo ay markii dambena ku geeriyootay ibraahim xasan daanduray ayaa haddaba geerida fanaanada faadimo axmed dimbiil iyo taariikhdeediiba ka waraystay fanaaniinta reer jabuuti ee kale ah cabdinuur allaale kaltuun bacado oo iyagu jooga dalka britain iyo jabuuti kala jooga waxaana ku hormaraya tacsida cabdinuur allaale inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun faadimo axmed dambeel fanaanad qaran bay ahayd aanan soo wada shaqaynay muddo dheer aan kasoo wada shaqaynaynay waa fanaanad qaran oo ku dhalatay magaalada jabuuti sida xal warka nagu soo gaadhay turkiga ayay ku geeriyootay baan ku maqlay naxariis janno allaha siiyo turkigay ku geeriyootay waa geeri naxdin leh waa tahay aada iyo aada uga qiiroonay sidaad ii sheegtay waad soo wada shaqayseen fanaanadda allaha u naxariisto waa isu soo noqonaynaa kaltuunbacado maxaa ka xasuusanaysaa allaha u naxariistee faaduma axmed dhimbil ramadaan kariim daandaru walaalkay waan idin salaamay dhammaan waxaan salaamaya horta muslimiinta bil kheyr qabtaan ku jirnaa faadimo axmed waxa weeyaan inaa lilahi wa inaa raajicuun maalin khayr leh ayay jeedii noqotay waxa aan u baryayaa ilaahay inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo dhammaan qoyskii ay dhadeen ilaahay inuu samriya iimaan ka siiyo annaga oo dadkoodii ah oo maxay dahanay fanaanad aan aada u jeclayn oo naxariis badan oo qof aada u fiican ay ahayd dee waxa weyaan xaqii baa u yimid bisha rabadaanna waxaan u rajaynayaa ilaahay inuu jannadii u ballaqo insha allah adiga maadaama aad fanaaniinta jabuuti ka tirsan tahay kaltuun misla soo shaqaysaan annagu waan isla soo shaqaynay meel baan isla joogaynay guri baan isla joogaynay london waan wada deganayn wakti kasta waan isla joogaynay aada qof qiimo leh oo naxariis badan oo soo halgantay oo dad jecel oo dal jecel ayay ahayd waxaan ku noqonaa cabdinuur allaale Eh, cabdinuur allaha u naxariistay goormay fanka kusoo biirtay faadumo axmed fanka horta waxoogaa way igu horeysay danduri xageese ka bilowday waraabshiye xamar bayna ka bilowday fanka riwaayado aada u caano oo magac lahaana way way iyadaa mateshay inkastoo mar dambe dad kale ka dambe mateleen riwaayada ay ku jirta inayo u qaldani qiimaha qiimiga kalgacal layskuma qasbe reerkayga dulqaad riwaayada ay ku jirtay oo ay toddobiyo lixdankii ku dhigtay xamar annaga kulanka iyagii u horreeyey wuxuu ahaa labiyo toddobaatankii oon ku kulanay kooxda gacan macaan oo markaa halgankii bilowday gobonimo doon ayaanu ku kulannay riwaayado badanna waa isla dhigteen arwaada waan isla dhignay barnaamijyo badan oo show ah dabaaldegyo badan oo calanka ah heesa aan qaadna way jirtaayoo dadka iska weyn inaad keli wax kala tahay waxaa jirta in ruwaadaan dhignay oo nin cabdilaahi laydhaa cabdilaahi koorbo laydhaa oo reer carta ah ruwadow lahaa oo afar iyo toddobaatankii ah waxay ahayd dabtabli la sheegay iyo doolaale wiil yaho hees ku jirta heesa caynkaasa ku jiray marka ruwaadan waan wada dhignay marka waxa weeye geeri xunoo nagu timi weeyi waa aad bay dalka qiimo uga lahayd iyo dadkeeda iyo dhammaan soomaali oo dhan yahay naxariis jannaha ka waraabsho bil khayr qabtay dhimatay waana dee geerina samriya ibaana ilaahana naga wada siiyaan leehay dhammaan eheladii iyo asxaabtii iyo qaraabadii iyo dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed oo dhan waxaan leenahay dhammaan eh, dadkii halkan joogay hareerahayga dad badan ayaa aada u eh, maxay ahaan u naxsan laakiin waa xaq weeyaan waxaan leenahay dhammaan sam- ilaahay ha u naxariisto reer u k oo dhan waxay isoo fareen tacsi aad amigoogii iyo dadkoogii aan u dirno ilaahayna ha u naxariisto innaguna waan daba soconnaaye dhammaan innagana ilaahay inama fidmeeyo waxaan leenahay ilaahayna maalin khayr qabtay dhimatay ilaahay jan- toddobada janno ilaahay ha u furo kaltuun xasan axmed kaltuun bacado iyo cabdinuur allaale waxa ay ka hadlayeen allaha u naxariista ee taariikhda faadumo axmed dembiil oo ahayd fanaanad soomaaliyeed oo caana muddo dheerna fanka kusoo jirtay ibraahim xasan daandure ayaanay u waramayeen halkaad nagala socotaanna waa v o a washington
haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada dooda gaaban oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno fadwo uu sheekh soomaaliyeed ka soo jeediyey dalka kanada isagoo soomaalida dalkaasi ku dhaqan ugu baaqayo inay iibsadaan guryaha ribadana ay u bannaan tahay inay ku qaataan oo ay bixiyaan sheekh cabdi xirsi fagare oo imaamka ah masjidka abubakar masale ee magaalada calgary ayaa arrintaasi waxa uu ku saleeyey dhowr arrimood oo ku saabsan dhibaatooyinka soomaalida ka haysto dalka kanada waxaa ugu horrayso dhallinyarada la leynayo ee aad warbaahinada ka maqashaan dhanka kale ma ahan arrin cusub oo sheekh fagare uguma horreynin fadwadan waxaa horey u jiray culimo badan oo waddamo kala duwan ka kala yimid oo horey u baneeyey inay muslimiinta dalalka galbeedka ah jooga ay qaadan karaan guryaha lacagta ribadaana ay iska bixin karaan arrintaasi sidee ayay soomaalida kanada u soo dhoweynaysaa maxayse u arkaan in ay sax tahay iyo inaysan sax ahayn waxaa dooda gaaban ee maanta igala qaybgalaya cabdiqaadir cali warsame oo degan magaalada toronto iyo kaahiye cabdulaahi cali duubow oo reer edmonton ah marka hore labadiinaba kusoo dhowaada barnaamijka marka xigana aan aan ku horeeyo cabdiqaadir toronto ha walaal anigu waan dhegaystay fatwada sheekh eh, cabdirasaaq fagare Eh, waxaana ila tahay sida uu u dhigay eh, mas'aladu kolley sida hadda sheegtay arrin cusub maaha waa arrin muddo soo jirtay laakiin maadaama ay arrinku u yahay arrin ribe ah culummadu muslimiinta jamhuurkeeda waxay isku waafaqsan yihiin ribo inay isku xalaalaan xalaaloobi karin ilaa daruuro mooye daruuradana waxay u baahan tahay in qofku uu u tago qof mufti ah oo arrintaas fatwo uu ka weydiiyo oo arrintiisa uu u sharaxo oo si khaaska qofkaas arrintiisa loo fiiriyo markaas ayaa loo banayn karaa ama loo diidi karaa laakiin daruurada way ka duwan tahay inuu noqdo amarka arrinta ay noqoto arrin caame oo intuu qofku sheekh yidhaha way banaan tahay qof walba uu iska qaadan karo maadaama ay daruuro ku banaan tahay muxaramaadka qatciga shareecada waxaan daruuro ahayn laguma baneeyo waya maadaama ay daruuro ku banaan tahay asagana saasuu yidhi daruuruu yidhi maadaama uu daruuro yidhi daruuradu ma aha arrin furan oo qof walba uu iska tegi karo oo fatwo hal fatwo laga bixin karo laakiin waxay u baahan tahay fatwo qof walba iyo dantiisa intuu u tago sheekha uu weydiiyo oo sidaas loo ogaado dantiisa maxay tahay markaa uu sheekha uu uu ogaado inay fat- daruuro qofka ku tahay ama aysan ku ahayn Eh, kaahiya waad maqlaysaa cabdiqaadir wuxuu yidhi eh, arrintaasi arrin furan maaha n waa mahadsan yahay walaalkeen jaamaco adigana waa mahadsan tahay culimo badan hore ay uga hadleen duruufooyinka n haddeer jira oo bulshada ku nool ee north america guud ahaan waxay ku baysgareeyeen dhibaatooyinka waddanka jiro annagoo kale wadamadan ka imaanay qofka markuu guri n ijaaranayo lama weydiinayo inta qof ay yihiin ayagoo labaatan qof ay ka kooban yihiin ayay guri ijaaran karaan waxna lama dhahayo familka saas cariirsada sidaasayna ku noolaadaan ilmahooda sidaas ay ugu barbaaraan laakiin bulshadan annaga hadda oo ku cusubnaha annaga aan imaanay ayaa waxay keenaysaa dhibaatooyin badan n guriga markay kiraysanayaan eh, waxaa la leeyahay meeqo qofaa tihiin hadday saddex qof saddex caruur iyo hooyo aabbo n n ma loo ogola xataa inay n n ijaartaan qolal ka yar saddex qol marka duruufta ayaa keentay culimmada naftirkooda inay ifti kasoo saaraan duruuf intaa ka ka badan oo ka weynna ma macnaha ma umalaynaya inay jirto aniga hadda for example aniga naftirkeyga qoys waxaan ahay shan caruur haysta n hooyo aaban ay usii dheer yihiin toddobaan saas ku nahay haddaan isku dayo inaan guri ijaarto n n lagama lagama ijaarayo unless ilmahayga aan qaar qariyo Eh, aad ayaad umahadsan tahay cabdiqaadir waad maqlaysaa eh, kaahiya wuxuuba yidhi aniga ayaa ka mid ah baahiyuhu way ballaaran yihiin baahidana ma ahan mid la soo koobi kara Eh, waa mahadsan yahay walaalkay eh, kaahiye arrinta uu sheegay ma aha arrintu fatwo marka lasoo saarayo arrin shaksi oo qof walba uu naftiisa keliya ka hadlaayo maaha anigu lix carruur aan leeyahay guri baan deganahay eh, kiraana ku deganahay dhibkaas dadka oo dhan wuu wada haystaa wuu jiraa laakiinse dhibka qofka marka ay arrintu noqonaysa xalaal iyo xaaraan inuu qofka ku dhaco ribo oo ilaahay subxaana watacaala uu ku sheegay inay tahay ilaahay oo lala dagaalamayo iyo rasuulkiisa waa waa arrintu ma noqonaysa khiyaar leanna culimmadu markay ka hadlaayeen daruurada markay ka hadlaayeen daruurada waxay ku tilmaameen inay tahay rafci alxaraj qofka markaas uu dhibaatada ugu- meesha ugu daran gaaro inay un dhibaatadaas ay ka qaadayso laakiin daruuradu maaha takhyiir bayna alxalaal walxaraam inuu kala En- dooranayo sida xukum caam oo kaleeto anigu sidiisoo kaleetaan ahay laakiinse kuma dhiiran karo inaan idhaahdo wallahi lacagtaa igu badan gurigaa la ii diidayaa arrintaas culummada banaysay oo ay ugu kow yihiin majlis oroba liliftaa oo weliba aan daruuro ku banayn iyagoo sii dheeraaday xaajo ku baneeyey oo eh, eh, kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii shir ku qabtay london banaynta ay baneeyeen waxay ku khaas yeeleen dowladaha reer galbeedka keliya caalamka eh, muslimiinta oo u diideen caalamka muslimiinta iyo dowladaha kal- reer galbeedka nafta dhibaatadoo kale asahay anigu carabahan deganaan jiray dadka waa lagu tirinaya meeqaad degan tahay warqadaa lagu qoraya sida halkan oo kale sawey haddaad tiraa halkan way banaan tahay marka masarna way ku banaan tahay Waya.
Eh, En- meel sacuudigana way ku banaan tahay sida Marka waan dhamayn karaa.
wa- waad maqashaa eh, eh, kaahiye eh, qaadir cabdiqaadir xasha lilah inaan banayno arrin ilaahay xaaraanteeyey waana sidaa sheegtay in ilaahay lala dagaalamayo qofkii riba ku dhiirada inuu xalaal ka dhigto ribooyinka siyaabo badan bay muslimiinta kusoo gashaa maanta annaga ma ku mateli karno qof masar jooga mise suudaan jooga mise mise soomaaliya jooga oo bangi inuu lacag ka amaahdo oo lacag la saarto oo guri ku gato daruuro oo oo heerkaas gaarsiisan uu arrintaas ku sameeya ma jiraan Fat- eh, fatwadana en- en waa saa sheegtay haddii qofka oo canada qofka canada joogo iyo qofka oo oo masar joogo isku duruuf ma ahaan karaan marka qofkii markaas oo oo xaajadiisii ee- ee markaas ay ay maaragtay weyn tahay mise dhibaatada ee ka haysato ayaa mataqaanaa markasta en- en awlowyaadka lahaanayo marka taas daraaddeed culimmadan markay iftoonayeen waxyaaba badan ay ku beesgareeyeen culimmadan xataa ma ahan en- en culimo annaga aan aan aan aan aan miisaankooda yareyn karno sheekh alqardaawi baa ka mid ahaa cul- oo fatwooyinka dadka soo saara ka mid ahaa haddaan u noqono canada cabdiqaadir sheekh cabdirasaaq fakare waxa uu carabka ku dhuftay culammada kale ee muslimiinta reer canada ah in ay waddamadooda dadka ka yimaadeen mar hore u fasaxeen inay guryaha qaataan ayagoo ka duulayo in ummadda aysan ka harin bulshooyinka ay la nool yihiin oo haddii dadku guri kiraa iyo guri dowladeed uun lagu jiro dib u dhac uu imaanayo ma waxaad leedahay e, arrintaasi sax ma ahan maya walaal eh, sida aad hadda hadalka u dhigtay anigu ma xasuusto inuu sheekh cabdirasaaq u dhigay laakiin sida aad hadda hadalka u dhigtay culimmadu way u fasixeen si aysan dadka uga harin taas ma aha culimmadu waxay ku fasixeen maya culimmadu waa dhowr nooc madaahibta islaamka madhabka xanafiyada oo ay u badan yihiin dadkan eh, asia ka yimaada eh, hindiga iyo bakistaanka iyo iyagu waxay qabaan arrin ka duwan arrinta sheekh cabdirasaaq bagare uu masalada ku baneeyey marka ma aha inay ugu baneeyeen inay adduunka la socdeen horey bay waxay u qabeen ribadu inay u banaan tahay qofka muslimka inuu gaalka kula dhaqdo ha marka waxay qabaan ribadu inay u banaan tahay riba keliya inay beex kastoo faaside inuu u banaan yahay qofka muslimka markuu dhulkiisa isu joogo inuu gaalada dhulkooda joogo inuu kula dhaqmo marka taas weliba iyagu waxay ku dhisaayaan qofka mu- gaalka xoolihiisa waa mubaax maadaama uu mubaax yahay sidii aad ku qaadan karti waa ku qaadanaysaa taasna ma aha umalayna sheekh cabdirasaaq inuu aaminsan yahay iyo wax lamida marka ee, sidaas jumhuurka culummada eh, shaaficiyada iyo iyo- iyo iyo xanaabilada iyo maalikiyada way ku khilaafsan yihiin abu xaniifane waa isaga iyo waxaa qaba hal sheekh oo kamida raggiisii culummada ahaa oo oo ku dhowaa abu yuusuf oo raggiisii ugu waaweyn oo culummada madhabka xanafiyada uu ku khilaafsan yahay marka waa qowl aanan lagu dhisi karin mas'alo sidaan oo kaleeto u weyn oo xurmee in la yidhaahdo way ku banaa ayagu waxay banaynayaan khamriga in la gadi karo waxay banaynayaan qamaarka in la ciyaari karo gaalka ma ku dhisi karna taas oo kale Waaya.
muslimiinta baneeya ma dhigi karno kaahiyaan siinaynaa marka kaahi En- en, waa ku raacsanahay pointii hadda mise nuqtada ugu dambeeyay oo cabdiqaadir uu ka hadlay e, e, e, waa run laakiin annaga hadda waxa keliya aan ka hadlayno waxa waaye sida en, uu sheegeen sheekh fagarana ma qabo dadka qaar siday dhaheen mise adi jaamca u dhigtay inay sax tahay E, waxaa muhiim ah daruurada meesha taalaa muhiim ah weli xataa meeshaan waxaa hadda dadka badan aan laysku haysta waxay tahay qofka in hal guri ka badan uu gadan karo xaajada hadday tahay hal guri hal guri keliya loo ogol yahay uu rabo isaga iyo faamilkiisa inuu dego oo maaragtay nolol ku samaysto dib u dhacayna meeshaan yacni si kastoo loo fiiriyo bulshada adoo guri caadi aad degantahay lacagtaad ku gadataa ilmaha dib dib u dhac kugu dhici karo marka taasna ma lagu maxaa la dhaha xiri kara arrintan ribada wax Waay.
oo maaragtay soconaan ma aha waayahay waxaan Waa, jaamac ee, waxaan soo gaarnay gebagabadii doodeenna marka waxaan rabaa inaan ee, idin siiyo oo qofba mar uu uu doodiisa soo gebagabeeyo kaahiyaan ku horeynaya sheekh fagare waa waa soo dhaweynayaa ololaha uu wado waayo taas waxay ka mid tahay badbaadin en, maaragtay bulshada lagu badbaadinayo iyo e, e, duruufaha ah, ku haysta wadankan oo ah inay mataqaanaa e- e, wadanka en, la qabsan karaan dhaqankoodii oo duruufahoodiina wax ka bedeli karta ayadoon ahayn in qofka uu rabo ganacsi inuu ku sameeyo mise uu rabo faa'iido inuu ka sameeyo cabdiqaadir sheekh fagare waan eh, aad iyo aad baan u ixtiraamayaa nin ducaada kamida weeye tukanada joogto imaam masjide marka eh, mas'aladaas laakiin waan ku khilaafsanahay maxaa yeelay mas'alada wuxuu ku dhisay waa daruuro daruuraduna kuma banaanaaba shayga eh, fatwo caama laguma bixin karo waxaa jira xukum caame iyo fatwo fatwo hadday tahay qofka shaksiga oo dhibaatada haysa hadduu u fatwoonayo oo uu weydiinayo duruuftiisa markuu ogaado daruuro inuu ku jiro u fatwoonayo qof ku khilaafsan ma laha laakiin xukunka caamka inuu yidhaahdo mas'alada dadka soomaalida oo dhan way u banaan tahay gudaha ha ka guuraan taas jumhuurka culamada muslimiinta maanta caalam islaami ku nool way khilaafsan tahay fatwadiisa sidaas daraaddeed anigu asi- arrintaa waxaa arkaa arrin khaldan oo dadkii ku dhiirigelinaysa inay kuwii awal marka hore ka iibsadeen inay kuwa kaleetana inay ku iibsadaan iyagoo aysan duruuf badan iyo daruuro jirin laga yaabo inay caruurtoodii waa weynaadeen ay dhibaatada hadda la- looga baqayo iyo meelaha looga baqayo ay dhaafeen bay ku dhiirigelinaysaa sidaa daraaddeed ayaan ugu khilaafsanahay anigoo shaksiyan isaga shaksiyadiisa ixtiraamaya oo nin ah eh, daaciya oo aan eh, ah, macrifo naga dhexaysa uu yahay laakiin mas'alada ribada mas'alo sahlan maaha oo sidaa lagu banayn karo marka xukum caame iyo fatwo way kala duwan tahay xukum caame waa ku khilaafsanaya inuu yidhahdo waxoo dhan waa daruuro hadduu u fatwoonayo qofka u yimaado oo duruuftiisa u ogaado inay qofkaas daruuro hayso waa inuu ogaado leanna daruuradu waa shay sida qofka marka uu dhimanayo oo kaleeto looga ogol yahay inuu xaaraamta cuno ayaa duruufta marka intaasoo kale gaarto loo loo ogol yahay lidalika culamadu waxay dhahaan Waad- daruura tuqadaru biqadariha guriga haddii uu dhibaato ay u qabsato ma aha guri weyn inuu gadanayo mid markaas uu kaga baxo dhibaatada ayuu gadanayo waa tahay waxay u baahan tahay arrin kale cabdiqaadir aad ayaad u mahadsan tahay sidoo kale kaahiye waa mahadsantihiin labadiinaba waa mahadsantahay walaal dhegaystayaal xubintii dooda gaaban oo ay igala qaybgalayeen kaahiye cabdulaahi cali dhuubow oo reer edmontona iyo cabdiqaadir cali warsame oo reer toronaha oo labaduba ka doodayey fadwo sheekh cabdirasaaq fagare uu ka soo jeediyey gobolka albeerta maalmahana uu kula wadaagayay soomaalida deggan ontario ee dalka canada inay guryaha ku iibsan karaan iyo in kale waa naga intaas
dooda gaaban iyo jaamac buulo jaamac haddii aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay soomaaliya ka qoraan waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo london jooga waxaana la soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan oo washington joogta
kusoo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan oo ku sugan istuudiyaha v o e da ee washington aan ku bilaabo falastiinay wargeyska the washington post ee ka soo baxa magaalada washington ee dalka maraykanka ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo in kadib duufaanta sagar ee burburka xooggan ka geysatay soomaaliya laga cabsi qabo in duufaan kale ay ku dhufato dalka cumaan wax ka yar hal toddobaad waxaa ku wajahan bariga dhexe duufaan laga cabsi qabo inay halkaasi dhibaato ka geysato wargeyska waxa uu qoray in duufaanta sagar ay ku dhufatay dalka soomaaliya toddobaadkii aynu soo dhaafnay dadka ku dhintay duufaantanna ay gaarayaan ugu yaraan kow iyo soddon qof dabaysha xooga badan waxay dhalisay roobab mahiigaan ah oo ka da-ay galbeedka iyo waqooyiga badweynta indian ocean waxaana duufaantani ay tahay mid aan horey loo arag loona maqal wargeysku waxa uu leeyahay xilligani waxaa laga cabsi qabaa in duufaan loogu magacdaray mikunu ay ku dhufato bariga dhexe dabayshan oo ku socota xawaaro dhan toddobaatan m b h ayaa ku foolleh xeebta koonfureed ee dalka cumaan dabayshan waxaa lagu sheegay mid halisteedu ay badan tahay xarunta lagala socdo dabaylaha xoogga badan ayaa sheegtay in dabaylahani ay sababi doonaan biyaha oo kululaada gaadhana siddeetan iyo toddoba ilaa sagaashan digri xaaladda deegaanka ayaa laga cabsi qabaa inay noqoto mid qallafsan sida laga soo xigtay xarunta la socodka dabaylaha wargeysku waxaa kale uu ka hadlay in dabaylahani ay dhalin doonaan biyo badan oo laga arki doono galbeedka magaalada salaala oo ka mid ah dhulxeebeedka dalkaasi ee dhaca koonfur galbeed ee dalkaasi maalmaha jimcaha iyo sabtida xawaaraha dabaylahani ku socdaan waxaa lagu sheegay boqol mayl saacadiiba salaala ayaa ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi waxaana ku nool dad lagu qiyaasay laba boqol oo kun wargeysku waxa uu leeyahay falastiinay isaga oo soo xiganaya khabiir lagu magacaabo brian mcconoldi in cimilada xilligan tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii aana ay dhaceen saddex duufaano ah oo sababay biyaha dhul gaaraya boqol mayl gaar ahaan dhulka xeebaha ee cumaan iyo yeman islamarkaana aanay xilligaasi wax saamayn ah dabayluhu ku yeelanin magaalada salaalah soomaaliya ayaa ka soo kabanaysa sida wargeysku uu qoray duufaanta sagar ee ku dhufatay sabtidii aynu soo dhaafnay dabayshan ayaa ku socotay xawaare dhan lixdan oo mayl saacaddiiba sida laga soo xigtay shabakadda lagu magacaabo weather dot com dabayshani waa tii ugu xoogga badnayd ee ku dhufata soomaaliya roobab mahiigaan ah oo aan horey loo arag ayaa maalmo kooban waxay sababeen daadad xoog badan oo barakiciyo tobannaan kun oo qof warbixinno lahayo ayaa sheegaya ama muujinaya in ay jirto dhimashada xoolo aad u badan sidoo kalena ay burbureen toddoba boqol oo dhulbeereed ah wargeyska bakistan observer ee ka soo baxa magaalada istanbul ayaa warbixin uu qoray waxa uu kaga hadlay heshiis dhex maray bakistan iyo soomaaliya wargeyska ayaa warbixinta uu qoray ku bilaabay in ra-iisul wasaaraha dalka bakistan shahiid khaqaan cabaasi uu goobjoog ka ahaa heshiiskan oo ay ku kacayso lacag dhan toban dhibic shan milyan oo dollar oo ay kala saxiixdeen bakistan iyo soomaaliya heshiiskan ayaa nuxurkiisu yahay in laga caawiyo soomaaliya farsamada qalabka aqoonsiga shakhsiga ah iyadoo la adeegsanayo tiknolojiyadda heshiiskan oo dhacay talaadadii waxaa u saxiixay dalka bakistan wasiirka maaliyadda miftah ismaaciil kaaliyaha gaarka ee ra-iisul wasaaraha bakistan dor musdiq maalik iyo mas-uuliyiin kale heshiiska waxaa dhanka soomaaliya u saxiixay wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdulaahi faarax wehliye iyo dor nuur diiriye xirsi madaxa mashruuca aqoonsiga qofka shakhsiga ah iyo danjiraha soomaaliya u fadhisa bakistan khadiija al maqsuumi wargeyska waxa uu qoray in heshiiskan ay qayb ka tahay hay-adda kaydka iyo diiwaangelinta ee loo yaqaano nadra ee dalka bakistan ay horumarin ku samaynayso tiknolojiyad iyo qalab kale oo u sahlaya dowladda soomaaliya in si sahal ah ay u kaydiso una diiwaan geliso aqoonsiga shakhsiga ah ee muwaadinka aqoontan iyo tiknolojiyadan cusubi waxay sidoo kale ka caawinaysaa soomaaliya in macluumaadka kaydsan ee qof kastaahi ay adeegsan karaan maamulka xuduudaha iyo sidoo kale nidaamka doorashooyinka wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dalka soomaaliya cabdulaahi faarax wehliye ayaa u mahadnaqay baakistaan gacanta ay ka geysanayso horumarinta mashruucan intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa toddobaadkanna barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiyaha v o eda ee london iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo ku sugan stuudiyaha v o eda ee washington inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
haatana dhinacii qasaa'idka ayaynu ku wada nasan doonaa mar kale
sujudayusugnaado aadaan waxa ku seegamayno aadaa saamica albasiiro sir iyo caadiban ogsune sujuudiyayusugnaado aadaan waxa ku seeganayno aadaa saamica albasiiro sid iyo caadiba noogsune aadaa bisha soo nasiiyo nagu siman nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno aadaa bisha soo nasiiyo nagu simi nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno sowxaanu nagaji way socotay asagoo tine waa camal sidoo waa saxibii iyo saakii aakhire yayna seegine soma ramadaan way socotay asagoo tine waa camal sidoo waa saxibii iyo saakii aakhire yayna seegine soma ramadaan
qasiidadaasi naba ammaanka ah ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen sahare ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo ramadaan kariim
adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay raabo naga saamaxo sakaraat mowdkiyo su'aashana hanugu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay raabo naga saamaxo sakaaraad tubolkiyo su'aashana ha lagu dhibin aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay